habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen arbaca ah bisha jannaayona waa toddoba-iyo toban sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dt com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida kulan looga hadlayey arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya oo muqdisho ka dhacay qaramada midoobay oo codsatay boqol iyo lixdan bilyan oo dollar oo wax lagu qabanayo gargaarka soomaaliya sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka runtii shirkaas wuxuu ku saabsanaa qorshaaxa laba kun sideed iyo toban ee gargaarka biniaadamnimo waxaa lasoo bandhigay qorsho dhan hal milyan iyo lix boqol ee one point six bilyan loogu talagalo in looga shaqeeyo arrimaha bini'aadamnimada ee sanadka laba kun sideed iyo toban qorshihiisa guud oo sanadka laba kun sideed iyo toban ayuu ahaa shirkani waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan muhaajiriin gaaraya kun iyo afar boqol oo laga soo badbaadiyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay badda mediterraneanka dadka nimankan haysto oo madgafayaasha soomaalidu u taqaan yaa goosanahaya dadka markay soo dirayaan oo si xooga usoo tahriibinhaya doomahan xuxun iyo iyadoo hawaduba xun tahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha somalilan iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya oo kulmay kana wada hadlay amniga ganacsiga iyo horumarinta dekedda berbera magaalada dhuusamareeb oo ay ku sii qulqulayaan madaxda soomaalida ka hor munaasabadda midaynta ahlusunna iyo galmudug oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo berito hogaamiyaasha afrika oo weli ka caraysan hadalkii dhowaan lagu eedeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump inuu meel kaga dhacay dalalka qaaradda afrika iyo haiti xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay laasho go'aan ka soo baxay xaakim ku sugan maxkamadda federaalk ee gobolka california oo ka soo horjeestay in lasoo afjaro barnaamijka daaka loo yaqaano oo ah barnaamij khuseeya dad iyagooo yaryar ay waalidkoodu si sharci darro ah maraykanka u keeneen maamulka trump ayaa sheegay in ay xirayan doonaan ama ay xeran doonaan codsi ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay barnaamijkan dib u eegis ku samayso xerilaalyaha guud ee maraykanka jeff session ayaa sharaxaad ka bixiyey tallaabadan isagoo sheegay in sharciga iyo caqliguba ay diidan yihiin hal xaakim oo federaali ah oo keligii go-aan u gaadho dalka oo dhan dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed ayaa ku heshiiyey in hal calan oo ay ku midaysan yihiin ay la tagaan xafladda lagu furi doono ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee bisha soo socota lagu qaban doono magaalada pyonjan hadal ay si wadajir ah labadani wadan maanta ay u soo saareen ayaa lagu sheegay in labada kuuriye ay qaabeyn doonaan koox dhinaca kubadda xeegada ah oo ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda gabdhaha dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed go-aankan oo ay wakaaladda wararka kuuriyada koofureed ee yonhab ku tilmaamtay horumar deg deg ah oo aanan horey loo arag ayaa loo arkaa natiijada qorshe ay horey u soo jeedisay kuuriyada koofureed taasoo ahaa in labada wadan ee ciyaaraha olimbikada ay uga qayb galaan hal koox kuuriyada waqooyi ayaa qaadhacday ciyaarihii olimbikada ee sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo siddeetankii lagu qabtay dalka deriska la ah ee kuuriyada koofureed ciyaaraha olimbikada jiilaalka ayaa sagaalka bisha soo socota ee febraayo ka furmi doona magaalada biyinshan ee dalka south korea
baarlamaanka gobolka catalonia ee dalka sbain ayaa la qorsheeyey in ay arbacada yeeshaan kulankoodii u horreeyey tan iyo markii ay isugu qasantay xukuumaddii gobolkaasi islamarkaana ay dalbatay doorasho cusub iyagoo kaga fal celinaya aftidii madax bannaanida ee la qaaday xisbiyada u janjeera dhanka madax bannaanida gobolkan ayaa aqlabiyad kooban ku horreeya balse sharci dejiyayaasha ayaa raba in ay sameeyaan dowlad islamarkaana ay doortaan hoggaan ka hor kulankan arbacada ayaa laba xisbi oo ah kuwa aydsan goonisu taaga ayaa gaadhay heshiis ay ku taageerayaan in madaxweynihii hore ee catalonia uu u tartamo xilka mar kale madaxii hore ee istaraatiijiyadda aqalka cad steve bannon ayaa diiday in uu ka jawaabo su-aalooyin ay talaadadii shalay weydiiyeen guddiga aqalka wakiilada ugu qaabilsan baaritaanka faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii kii bannon ayaa muddo saacada ah horfadhiyey guddiga mukhaabaraadka ee aqalka wakiilada kuwaasoo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta ruushka diidmada uu baanan diiday inuu ka jawaabo su-aalaha la weydiiyey ayuu guddiga kaga jawaabay dacwad isaga ka dhan ah oo ay u gudbiyeen maxkamad adam shiif oo ah ragga hormuudka ka ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee koongareeska kujiraee ku jira guddigan ayaa sheegay in diidmada uu baanan diiday inuu ka jawaabo su-aalaha la weydiiyey ay ahayd mid laga soo hagay aqalka cad afhayeenka aqalka cad sara hakaby sandres ayaa beenisay hadalka mudanahaasi
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qaramada midoobey ayaa maanta codsatay in lacag ka badan hal bilyan oo dollar ay u baahan tahay si wax looga qabto gargaarka soomaaliya sanadkan labada kun iyo sideed tobanka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka ee oja ayaa kulanka gargaarka soomaaliya looga hadlayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ku sheegay in in ka badan shan milyan oo qof oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaarka deg dega ah wariyaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta magaalada muqdisho ku daahfuray shir looga hadlayo qorshaha arrimaha bini-aadminimada ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha gargaarka iyo qorsheynta ee xukuumadda federaalka soomaaliya hay-adaha samafalka ee caalamiga iyo wakiillo ka socday beesha caalamka ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cilmi cumar cayn sane ayaa ka warbixiyey ujeeddada shirka runtii shirkaas wuxuu ku saabsanaa qorshaha ee gargaarka biniaadannimo sanadkii lasoo dhaafay waxay qaramada midoobey nagala shaqaynayeen ama beesha caalamku ilaa saddex milyan oo qof sidii qorshihii wax lagu gaarsiin lahaa iyadoo sanadka laga cabsi qabo abaar iyo arrimo kaloo bini-aadannimo ayaa waxaa lasoo bandhigay qorsho dhan hal milyan iyo lix boqol ee bilyan inay loogu talagalo in looga shaqeeyo arrimaha bini-aadannimada ee sanadka qorshihiisa guud oo sanadka ayuu ahaa shirkani waxaana kasoo qayb galay dhammaan dadka ku howlan oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini-aadannimo sidaad ogtihiin wasaaraddan oo dhowaan la asaasay xilligii xukuumadda oo xasan cali khayre uu soo dhisay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo kuna timi in la helo wasaarad ka shaqaysa gargaarka bini-aadannimada sida abaaraha soo noqnoqday iyo dhibaatooyinka waddanku la kulmo iyo sidii looga bixi lahaa gaajada iyadoo insha allahu tacaala aan rajaynayno sanadada soo socda inaan ka kaaftoonno inaan deeq biniaadan aanu raadinno
cilmi cumar caynsane oo wax laga weydiiyey kaalinta ay dowladdu ku lahaan doonto maamulka lacagta ee codsatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bani-aadminimada ayaa ku jawaabay dowladda soomaaliya waxay ku yeelan doontaa kaalin weyn insha allah sida wasaaraddan loo asaasay waxaa laga shaqayn doonaa briority la siin doonaa baahiyaha guud ee dalka ka jira kaalin weyn bayna dowladdu ka qaadan doontaa waad ujeedaan ma dhici jirin in ra-isul wasaare kasoo qayb galo sanadka inuu ra-isul wasaarihii jeergaraynee shirkan uu fadhiyey oo isagu uu yimi si looga si loo helo waxa la yidhaha transparent ama ay ku dhacdo si cad oo cid walba ay soomaaliya ay og tahay insha allahu tacaala ummaddan loo soo bandhigi doono markayna soo gaadho lana soo bandhigi doono meelaha lagaga shaqeeyay meelahay gaadheen ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo kulanka ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey go-aanka dowladda ee ku aadan qorshaha arrimaha gargaarka ee labada kun iyo sideed iyo tobanka we as a government decided to instill a sense of ownership and mobilize our people so they became the first responders during the emergency our aim annagu dowlad ahaan waxaan go'aansanay inaan yeelanno doorka lahaashaha oo aan abaabulno dadkeenna si ay u noqdaan kuwa ugu horreeya ee ka jawaaba xaaladaha deg deg ah ujeedkeennu wuxuu ahaa inaan badbaadino nolol laakiin si taasi la mid a waxaan doonaynay inaan masiibadu u beddelo fursad albaabka u furta midnimada iyo dib heshiisiinta qaran mahadi ay ka gaartay shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba waxay uga jawaabeen oo ay wadaageen wadaniya tusaale noqon karta iyaga oo ka jawaabay baaqa inay gacan muhiim ahna ka geystay gargaarka iyo dadaalkii baajinta macluusha ma ahan markii ugu horreysay oo ay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka ay codsato dhaqaale ay wax uga qabato dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen abaaraha ku dhuftay soomaaliya waxaana horey u jirtay in hay-addu ay codsatay lacago lagu badbaadin karo dadka soomaaliyeed ee ay dagaalada iyo abaaruhu barakiciyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
muhaajiriin gaaraya kun iyo afar boqol ayaa laga soo badbaadiyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay badda mediteraneanka sida ay sheegeen ilaalada xeebaha dalka talyaaniga meydadka laba ka mid a dadkaasi ayaa la helay intii howsha gurmadka badbaadintu ay socotay waryaheena london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray taariibayaashan la badbaadiyey oo si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaasi talyaaniga ayaa wararku waxa ay sheegayaan in markab lagu magacaabo vesels oo ciidanka ilaalada xeebaha ay leeyihiin iyo ciidamo kale oo qayb ka ah howlgalka loo yaqaano suufiya ee ka hortaga tahriibka badaha iyo dadka ka shaqeeya gargaarkuba ay ka wada qayb galeen howlgalkan lagu badbaadinayo kun iyo afarta boqol ee qof ee tahriibayaasha ah sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda talyaaniga shukri siciid oo ka howlgasha wargeyska la republic ee dalka talyaaniga ayaan weydiiyey waxa ay kala socoto dadka la badbaadiyey iyo dalalka ay ka soo jeedaan abow dadkan waxay kasoo kala jeedaan waa laga warhayaa meelo badan bayna kasoo kala jeedaan africa subsaariyaana wadamadan la yidhaahdo iyo wadamadan nigeria iyo meelahaas iyo hadda soomaalida iyo dhinacaas cornad africada waa ku yaryihiin waa yaraadeen waxaa ka batay kuwan central iyo northka iyo afrikaanka saasay dadku u badan yihiin libiyana weliba saad u socotiinba segregationkii baa ka jira oo dadku oo sidii xoolo laleeyahi oo kalea inta la aruursado ya meelo xeryaha lagu xaraystaa oo niman kaka ganacsada oo dadka adhowto soo dirabaa meel ku haysta ma fahan boqolaal kun oo tahriibayaal ah ayaa soo gaaray qaaradda yurub iyaga oo ka soo gudbaya dalka talyaaniga afartii sane ee lasoo dhaafay ha yeeshee arrin caadi ah oo la filan karay ma ahan in xilligan qaboobaha ah lasoo badbaadiye tiro intaas la eg hal maalin gudaheed sannadkan oo keliya waxaa talyaaniga soo gaadhay sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatan qof oo dhanka badda ka soo galay dalkaas waa tiro aad u yar marka la eego sannadkii tegey oo dalkaasi ay soo gaadheen laba kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan qof sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga ka hor intii aan shalay la badbaadinin tahriibayaashan faraha badan haddaba hoos u dhaca ku yimid tahriibayaasha gaadhaya dalkaasi talyaaniga ayaa mar kale waxaa ka hadlaysa shukri saciid ha waa la ogyahay markee dowladda oo dowladdan uu prime ministerka ka yahay paulo gentiloni nin oo maxayden miniti la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha u ah ninkaasaa tegey oo libiya tegey asaga lasoo sameeyey xiriir heshiis ah oo lagu caburinayo oo dadka meesha jooga ay meeshooda joogayaan barkeed sidaad ula socotidba dadka nimankan haysto oo madgafayaasha soomaalida u taqaan yaa goosanahaya dadka markay soo dirayaan oo si xooga usoo tahriibinhaya doomahan xun iyo iyadoo hawaduba xun tahay marka arrintaas darteed iyo arrin siyaasadeed iyadoo aad ay talyaaniga ugu soo bateen sanadadii dambe si aad u ogeydba emergency case ay noqotay saasa hirishkaasaa damiyey marka intii bila a waa laga nastay oo maysan imaan laakiin haddadaamiyay waxay bilaabeen inay soo rogaal celiyaan
waayahay arrinta tahriibka waa mid ka mida mushkiladaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka taagan ka hor doorashada loo diyaar garoobayo in dalkaasi ay ka dhacdo bisha marj xisbiga haya talada dalkaasi ayaa sheegay in hoos u dhac ballaaran ay ku timid dadkii tahriibayaasha ee dalkaasi ee ka imanayay dalka libiya tan iyo bishii julaay ee sannadkii tegey horey waxaa u jirtay in qulqulka tahriibayaasha uu u muuqday mid ka sii dari doona arrimahan waxa ay qayb ka noqonayaan doodaha faraha badan ee looga qaybgelayo doorashada dalkaas aada iyo aad waxayba ka taagan tahay siyaasada dhexbartankeeday taagan tahay maxay deheen sidii kubadda marka oo goolka oo rigooraha la samaynayo oo kale weeye qolyihii populistiga ahaay oo kuwii maaragtay baa ayaguna ka faa'iidaysanayo oo laba xisbiya oo waaweyn oo kuwan five star la yidhaahdo iyo kuwo kale oo midigta ah oo weligoodba soo geleetiga noqon oo necebo oo magaciisiiga ah yaa aad iyo aad u bushgaraynaya reer yurubkuna aad buu uga welwelsan yahay hoos u dhaca ku yimid tirada tahriibayaasha ayaa dadka qaarkii waxa ay sabab uga dhigayaan heshiiskii bishii febraayo ee sannadkii tegay dhex maray talyaaniga iyo maamulka tripoli waxaana jirtay in tababarro la siiyey ciidanka dalka libiya si ay ula dagaalamaan dadka wax tahriibiya afartii sane ee lasoo dhaafay dadka ku dhintay badaha ee talyaaniga doonayay inay soo gaadhaan waxaa lagu qiyaasayaa labaatan kun oo qof sida laga soo xigtay hay-adda socdaalka dunida ee i o m waana arrintaa ka dhigaysa xuduudda ugu dhimashada badan dunida maanta aynu ku nool nahay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo safar ku jooga magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaanay kulanka kadib wadajir warbaahinta ula hadlay madaxweyne muuse biixi iyo ra-iisul wasaare hayla maryam dhisalen waxaanay sheegeen in waxyaabaha laga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha amniga iyo xidhiirka ganacsiga labada dhinac oo ay ka mid tahay horumarinta dekadda berbera iyo jidka isku xidha etoobiya iyo somalilan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa safarka madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxaa ku wehelinayay wasiirada arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire oo sii joogay magaalada adhis ababa arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ganacsiga warshadaha ee dalxiiska maxamuud xasan sacad waxbarashada iyo sayniska yaasiin xaaji maxamuud faratoon iyo taliyaha guud ee ciidamada nuux ismaaciil taani safarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid rasmi ah oo ay dowladda etoobiya u fidisay madaxweyne muuse iyo wafdigiisa waxaanay kulamo la yeesheen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi kulankaasi kadib ayaa waxaa wadajir warbaahinta ugula hadlay magaalada adhis ababa madaxweyne muuse biixi iyo ra-iisul wasaare hayle maryam dhesaalen madaxweyne muuse ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay kulankaasi kaga wada hadleen waxaanu ka wada hadalnay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga iyo iskaashiga dhinaca horumarinta dhaqaalaha ee labada dal iyo sidoo kale dhinaca arrimaha siyaasadda bariga afrika gaar ahaanta u dhexaysa labadayada dal waxaananu aada ugu mahadnaqaynaa soo dhoweyntiisa iyo iskaashiga labadayada dal geesta kale ra-iisul wasaare hayle maryam dhesalen ayaa isna sheegay inay muhiimad gaara siinayaan dhinaca amniga isagoo ku sababeeyey sidan sababtoo ah waxaanu rumaysannahay in amniga etoobiya uu yahay amniga somalilan sidoo kalena amniga somalilan uu yahay amniga etoobiya geesta kale waxauu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay xidhiirka ganacsi ee labada dhinac gaar ahaan dekadda berbera iyo ballaadhinteeda oo uu sheegay inay qayb ka hayd wadahadallada dhex maray isaga iyo madaxweyne muuse biixi in si wada jira somalilan loogala shaqeeyo horumarinta jidka isku xidhay berbera iyo etoobiya waxaanaanu sii wadi doonaa inaanu saaxiibadaya kala shaqayno horumarinta jidkan si aanu uga wada faa'iidaysanno horumarkan si wada jir ah oo dhinac kasta dan u ah socdaalka wafdiga madaxweynaha somalilan oo ahaa mid laba maalmood qaatay ayaa la filaya inuu hargeysa kusoo laabto maalinta beriya ee khamiista barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington danjiraha midooda afrika u fadhiya maraykanka arkina johampora koa ayaa u sheegtay v o e da in hogaamiyayaasha afrika ay aada uga caroodeen hadaladii gafka ahaa ee lagu eedeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump ee uu ku sifeeyey muhaajiriinta afrika iyo hayti sida kuwo ka yimaada dalal bulaacada ah waxay sheegtay in afrika ay qaadi doonto tallaabooyin rasmi ah oo diblomaasiyadeed oo ay kaga ashtakoonayso hadallada madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa dhinaceeda sheegtay in maraykanka uu xiriir xoogan oo ka weyn hadal layiri la leeyahay afrika iyo hayti wariyaha v o e da sindisayn ayaa warkan inoo soo dirtay waxaa soo koobaya xuseen bare aadan
iyadoo isa soo tarayaan fikradaha kala duwan ee laga muujiyey hadalka madaxweyne trump ee ku saabsan qaabka u arko dadka muhaajiriinta ah iyo inuu door bidayo dadka ka imanaya norway ayuu madaxweyne trump waxa uu saxaafadda u sheegay in uu rabo inay meel kasta ka yimaadaan xogayaha warfaafinta ee aqalka cad saara hakabi sanders ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu adeegsaday luuqad adag markii uu mudanayaasha koongareska la kulmay ay ka wada hadleen arrimaha soo galootiga
waxaan u malaynayaa inay arrintani ka mid tahay sababaha ay dadka maraykanka ahi ku jecel yihiin waana sababta keentay inuu ku guulaysto talada aqalka cad sababtoo ah ma aha qof raaca qoraal hore loo sii diyaariyey waa qof wax walba u sheega sida ay la tahay waxaana uu adeegsadaa mararka qaar luqad adag dalalka botswana ghana hayiti namibiya senegaal iyo midowda afrika ayaa si rasmiya u soo gudbiyey cabasho dhinaca diblomaasiyadda ah danjiraha midowda afrika ee maraykanka arikana jombari ayaa v o eda u sheegtay in siyaasadda madaxweynaha maraykanka ee uu wax walba ka horreysiinayo danta maraykanka ay noqon karto caqabad hor timaada xidhiirka taariikhiga ah ee maraykanka iyo qaaradda afrika
waa dhaawac ka tegi doona calaamad muuqata oo lagu xusuusto waana wax laga xumaado sababtoo ah anigu waxaan halkan u joogaa inaan wanaajiyo xidhiidhka maraykanka iyo afrika laakiin hadalladan oo kale waxay sii adkaynayaan hawshii aannu hore u soo qabannay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyadu sheegtay in xidhiidhka maraykanka iyo afrika uu yahay mid adag
xurmo iyo qadarin ayaannu u haynaa dadka ka soo jeeda afrika waxaannu wada shaqayn la leenahay dhammaan dalalka afrika iyo sidoo kale waxaannu xidhiidh la wadaagnaa dalalka aan afrikaanka ahayn waana xidhiidh ka weyn mid wax lagu yeeli karo hadallo afka laga yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson uu sannadkan booqan doono qaaradda afrika arrintaasi oo ay soo dhoweysay danjiraha midowda afrika u joogta washington
warbixintaasina waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o e da sindi sain waxaana inoo soo jeedinayay xuseen barre aadan
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada dhuusamareeb waxaa weli soo gaadhaya madaxda maamul goboleedyada iyadoo maalintii shalay ahaydna uu halkaasi soo gaadhay wafdiga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xafladda midaynta maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna waljamaaca ayaa la sheegay inay dhacayso maalinta berita ah warbixintan waxaa inoo soo diray waryahayga cabdilwaaxid macalin isxaaq oo ku sugan magaalada dhuusamareeb madaxweynayaasha maamulada puntland iyo koonfur galbeed ayaa kusoo biiray mas-uuliyiin ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwa oo la filaya inay ka qayb galaan soo bandhigga heshiiskii ahlusunna iyo galmudug ee lagu soo afjaraya khilaafkii muddada ka dhex oognaa cabdisamed macalin maxamuud oo dowladda soomaaliya u qaabilsanaa dhammaynta khilaafka galmudug iyo ahlusunna ayaa ka warramaya wakhtiga la qabanaya kulanka lagu soo bandhigi doono heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka dhex jiray sida waxaad dareemaysaan marka magaalada waxaa aad u soo buuxiyey madaxdii dalka ugu sarraysay waxaa la filayaa maalinta berritoole ah inuu dhaco xafladdii maamuuska oo loogu talagalay heshiiskii dhex maray galmudug iyo ahlusunna dhammaystirkeedii waxaan rabaa aniga marka koowaad inaad iin caddeeyo aniga mas-uuliyaddaydu waxay tahay oon u xilsaaranahay dhammaystirka heshiiska maamul goboleedka galmudug iyo culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca oo lagu saxiixay magaalada muqdisho xafladda berri dhacaysa waxaan rabaa inaan si cad u caddeeyo xafladda berri dhacaysaaho xaflad saxiix ah ma ahan xafladda berri dhacaysaahi saxiixii wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho xarunta villa soomaaliya oo uu madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya goobjoog ka ahaa hadda waxaa la samaynayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalko dhammaystiran waxay ka qaybgelayaan xafladdii lagu soo dhoweynayey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ka dhaci doonta maalinta berritoole ah magaalada dhuusamareeb oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo labadiisii ku-xigeen wasiiradii galmudug saraakiishii xildhibaanadii galmudug oo dhammaystiran ay la socdaan in ku maqan howlo ku maqan mooyaan intooda kaleeto ay la socdaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa guul ku tilmaamay heshiiskii dhinacyada ay ka gaareen khilaafkii ka jiray aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mahad ilaahay iskale soo dhoweynta walaalnimada lena waa ka mahadcelinaynaa gaar ahaan walaalaheena ahlu sunna dadaalka ay geliyeen runtii kuwa dowladiidkaa sida ayaga ay runtii ay uga difaaceen dalkan iyo dadkan iyo runtii dowladnimada aadaan ugu mahadcelinaynaa soo dhoweyntu ayna soo dhoweeyeen gaar ahaan maamulka galmudug iyo ahlu sunna heshiiskoodina aad iyo aadaanu soo dhoweynaynaa waa heshiis taariikhi ah caasimadda oo maanta loo soo guuriyey dowladdu waxay u tahay horumaray u tahay soomaaliya oo dhan ay horumar u tahay runtii aad iyo aad aan uga hambalyaynaynaa dhammaantood heshiisyadan dadkii ka shaqeeyey iyo dowladihii dhammaantood iyo dowladda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeyana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waa wax taariikha oo soomaaliya oo dhan ay u aayayso oo soomaaliya oo dhan ay anfacaya u aaya marka in allaale intii khilaafa sida kan loo dhammeeyey in loo dhammeeya aan rajaynaynaa wax allaale wixii soomaaliya ku dhex jiro marka waxaan leenahay reer dhuusmareeb aad iyo aad aad u mahadsantihiin madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhoweeyey xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa uu kale uu sheegay in muhiimad gaara ay u leedahay degmada dhuusamareeb madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa adiga iyo shacbiga reer galmudug soo dhoweynta quruxda badnayd aad maanta noogu samayseen magaaladan dhuusamareeb waa ku faraxsanahay saaxiibka waarana waa iga soo horreeyey waxaan u malanaya waxay ahayd in aanu kugu soo dhoweeyo dhuusamareeb magaaladan runtii waa magaaladaydii magaaladan ku koray waa magaalo runtii aniga xusuus gaara ii leh dabcan qof kastoo bini aadana markuu korayo meesha ku koray oo ku noolaa waxay u leedahay qiimo gaara waxay u leedahay muhiimad gaara marka waxay ila tahay magaaladeydii weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan imid waxay ugu dambaysan oo malan siddeetan iyo sideed bishii oktoobar ayaan reerka ku soo booqday marna maraykan ka imid inta hadda kor ina imaado way ahayd laakiin ima suurtoobin waana jeclaa runtii mar walba inaan magaalada kusoo laabto arko oo runtii aan ku lugeeyo dhex mushaaxo oo iskuulladeydii aan dhigan jiray duusqur-aankaygii iyo dhallinyaradaydii xusuustaa gaarka ilahay inaan mar kale aan arko aad bay igu micna iigu samaynaysay waa markii ugu horreysay oo madaxweynayaasha maamulada ay safar ku yimaadaan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ha yeeshee imaanshahooda ayaa ka dambeysay dhammaynta khilaafkii ka dhex jiray ahlu sunna iyo galmudug oo isku maandhaafsanaan nidaamka siyaasadeed ee galmudug loo maray dhismaheedii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
ciidamada amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa shalay howlgal ay sameeyeen kusoo qabtay xubno ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab islamarkaana sii daayay maxaabiis howlgalkaasi ayaa ka dhacay deegaanka goofgaduud shabeelow oo koonfur ka xiga magaalada baydhaba haddaba faahfaahinta howlgalkan ayaa sahre ciidla nuur ay ka wareysatay cabdirasaaq cabdi aadan oo ah wasiir ku-xigeenka amniga koonfur galbeed haa sahraay sidaa xaaladda aada u maqashay dhowaanahanba waxaa socday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ka socday howlgalladaas qeyb kamid a ayay ahaayeen oo shalay ay ciidamadu qaadeen ciidamadii kusoo dilay deegaanka goofguduud ayagoo raacdo ku sameynaya oo dabagal ku sameeyey ay waxa ay gaareen deegaano dhowra oo nimankaas ay ku sugnaayeen marka niman xirnaa oo xabsi ku jirana waa ay kasii daayeen rag maxaabiis oo askartoodana waa lasoo qabtay iyo gaadiid ay isticmaalayeen oo mootooyinka ay ka mid yihiin dadka xidhnaa ee laga sii daayey xerooyinka al-shabaab ma dad shicib ah oo deegaankaabay haayeen mise askaray marka hore idinka idinka qabsadeen bay haayeen may dad shacaba oo dadka ay dhibaatada ku hayaan deegaanada ay ku sugan yihiin nabadgeedka ay kasoo kala qabteen ay ahayd dad xoolahoodii lagu haysto oo zakawaad iyo waxyaabo qaldan oo ayaga ay ka raadinayaan oo zakawaad ugu magac dareen marka dad noocaas oo shacaba ay xoog ku haystaan ay ahaayeen ma ahayn dad askara waan gartay marka howlgalkaasi mise saacadood buu qaatay howlgalka deegaano badan ay mareen ciidamadu oo ay tageen tuulooyin dhowr ah oo ilaa iyo afartan iyo shan kilomitir u jirta magaalada howlgalka saacado badan ayuu qaatay deegaano kala gedisanna waa ay soo mareen sida goofgaduud shabeelow oo kama dambaystii ay soo mareen marka ciidankii ma soo noqdeen mise iyagana dabcan maadaamay dagaal galeen oy howlgallo sameeyeen iyagana waxbaa kasoo dhintay ciidamada wax hal dhimashaa iyo hal dhaawac ayaa soo gaaray laakiin waxa ay kusoo noqdeen ayagoo sidoodii kale dad qaba magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dabcan laakiin howlgalku waa uu socdaa saacad walba ayuuna dhici karaa weerar iminka ayaa jooga markaa goof gaduud iyo deegaamadii ku hareereysnaa al-shabaab qabsadeen sidaas oo ay awalba ay way ka carareen sidoodaba marka ciidamada dawladda ay u baxaan sidoodaba duurka ay inta badan galaan oo ma u istaagaan dagaal toosa maba yaqaaniinba ayaga sidooda weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa iyo weeraro dhuumaleysi waayo howlahooda marka waxay dhulka hawdkaa ay usii ordeen hadda deegaanada dadkii shacabka ahaa iyo ku sugan iyo oo awalba deganaa ciidanka weerarkaasi qaaday ma ciidanka koonfur galbeed oo keliya haayeen mise ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka garab ka helayseen maya ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaliya ay ahaayeen oo howlgallada sameeyey wax ciidan kale oo amisom u kula jiri ma jiraan waa howlgal ballaaran oo furan gebi ahaanba degmooyinka iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaanadiisa oo dhan uu ka furan yahay ciidamo gaara oo u qismaysan ma jiraan waa howlgal guud inta badan dadku waxay ka cawdaan isku socodka magaalooyinka u badan gobolada bay iyo bakool oo la sheego in mararka qaar xanibaad lagu soo rogo oo aanay dadku baabuurta ku safri karin mararka qaarna dhexda loo galo dhibaatooyin loo geysto arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa arrimahaas waa ay jiraan dhibaatadaasi inay deegaanada qaar ay kala godoomiyeen oo degmooyinka ay kala xiran yihiin waana qeybta ugu weyn ee howlgalladan kamid a hadda sida deegaanada wadada isku xirta muqdisho iyo baydhabo ciidamadii ka howlgeli lahaa guud ahaanba way dhaqaaqeen waxayna ku sugan yihiin deegaanada leega agagaarkeeda ayagoo doonaya inay isku xir ay furaan oo ay ka kiciyaan nimanka dhexda wadada ka xiray oo socodka inta badan kala xaniba wax howlgal socdo waa taasna waa qorshaha guud ee dowladda guud ahaanna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo u taagan habeen iyo maalin u adeegaan danahooda in ay garab siiyaan si looga adkaado cadowgan dhibaatada badan u geystay tan kale dhalinyarada la qalday oo oo shabaabka ku jirta oo fikirka qaldan laga dhaadhiciyana waxaan ku sheegaynaa inay ka faa'iidaystaan xafiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu u fidiyey si mustaqbalkoodii aayahoodii loogu taliyo oo bulshadooda ay ula mid noqdaan
kaasina waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdi aadan oo ah wasiir ku-xigeenka amniga maamulka koonfur galbeed waxa uu u warramayay wariyaha v o eeda sahre ciidla nuur
halkaad ula dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiisala marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed ayaa ku heshiiyey in ay hal calan oo ay ku midaysan yihiin ay la tagaan xaflad lagu furi doono ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee bisha soo socota lagu qaban doono magaalada biyinshan hadal ay si wada jir ah labadani wadan maanta u soo saareen ayaa lagu sheegay in labada kuuriya ay qaabeyn doonaan koox dhinaca kubadda xeegada ah oo ay ku midaysan yihiin ciyaartooyda gabdhaha dalalka kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koofureed go-aankan oo ay wakaalada wararka kuuriyada koofureed ee yonhab ku tilmaamtay horumar deg deg ah oo aanan horey loo arag ayaa loo arkaa natiijada qorshe ay horey usoo jeedisay kuuriyada koofureed kaasoo ahaa in labada wadan ay ciyaaraha olimbikada uga qayb galaan hal koox
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay laasho go-aan ka soo baxay xaakim ku sugan maxkamadda federaalga ee gobolka california oo kasoo horjeedsaday in lasoo afjaro barnaamijka loo yaqaano daaka oo ah barnaamij khuseeya dadka iyagoo yaryar ay waalidkoodu si sharci darro ah maraykanka u keeneen maamulka trump ayaa sheegay inay xereyn doonaan codsi ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay barnaamijkan dib u eegis ku samayso
madaxii hore ee istaraatiijiyadda aqalka cad steve bannon ayaa diiday inuu ka jawaabo su-aalooyin ay talaadadii shalay weydiiyeen guddiga aqalka wakiilada ugu qaabilsan baaritaanka faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday labada kun lix iyo tobankii bannon ayaa muddo saacada ah horfadhiyey guddiga mukhaabaraadka ee aqalka wakiilada kuwaas oo loo xilsaaray baaritaanka faragelinta ruushka diidmada uu steve bannon diiday in uu ka jawaabo su-aalaha la weydiiyey ayuu guddiga kaga jawaabay dacwad isaga ka dhan ah oo ay u gudbiyeen maxkamad
baarlamaanka gobolka catalonia ee dalka sbain ayaa la qorsheeyey in arbacada maanta ay yeeshaan kulankoodii u horreeyey tan iyo markii ay isku qasantay xukuumaddii gobolkaasi islamarkaana ay dalbatay in doorasho cusub iyaga oo kaga falcelinaya aftida madax banaanida ee la qaaday xisbiyada u janjeera dhanka madax banaanida gobolkan ayaa aqlabiyad kooban ku horreeya balse sharci dejiyayaasha ayaa raba inay sameeyaan dowlad islamarkaana ay doortaan hoggaan ka hor kulanka arbacada ayaa laba xisbi oo wax ku waayidsan goonigosadka ayaa gaadha heshiis ay ku taageerayaan madaxweynihii hore ee gobolka catalonia in uu mar kale u tartamo xilka madaxnimada
habeen wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington dowladda etoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay arbacadii maanta hogaamiyaha mucaaradka ee oromo federalist conference ninka lagu magacaabo doctor mareera gudina oo xabsiga ku jiray tan iyo bishii november labada kun lix iyo tobankii gudina ayaa xilligaasi la qabtay isaga oo kasoo laabtay yurub waxaana lagu eedeeyey in uu xiriir la sameeyey kooxo ay dowladdu ugu yeertay inay yihiin argagixiso iyo kuwo nabadda liddi ku ah sideynta maanta ayaa haddaba xuseen barre aadan oo istuudiyaha ugu wehelay uu ka wareystay cabdirashiid shariif oo ka mid ah qurba joogta dowlad goboleedka soomaalida etoobiya kuna sugan dalka jarmalka
waxaan u arkaa arrintaasi arrin aad iyo aada loo sugahayay waana soo dhoweyneynaa haddaan nahay qurba joogta iyo dadkii gudihii joogaba in siyaasiyiintan la soo daayo mucaaradka ahaa etoobiyana tallaabo fiican bay horey u qaaday baan dhihi karaa maxay tahay bay kula tahay sababta loo sii daayo mucaaradkan kolley sida aan ka warqabno culaysyo badan baa saaran etoobiya inkastoo isbedel ku samaysay xataa sanadkii hore lasoo dhaafay waxyaabo badan ay wax ka bedeshay haddana cadaadis xagga dibadda kaga yimid dowladaha reer galbeedka ah oo ku cadaadiyey in etoobiya xuquuqda bini aadamka wax ay kaga dhacdo sidaa darteed baan filahayaa iyo wadahadal u socday gaar ahaan mucaaradkuna wuu jiray hoos ahaan u socday ma kula tahay in siyaasiyiintan ay si caadiya howlahoogii shaqo ugu soo noqon karaan oo ay kaalintoodii siyaasadda ay dib ugu noqon karaan aniga ahaan way ila tahay inay howlahoodii siyaasadda ku noqon karaan oo ay weliba dib ugu noqon karaan jawooyin fiicanna etoobiya ay ka qaban karaan baan aaminsanahay wax loo daba raacahayo dambe inuusan jirin iyaguna waxyaabihii ka baxsanaa dimuqraadiyadda haddii ay ka baxaan qarbudaadii iyo waxay abaabulahayeen maxaa u diidi karaa inay ka mid noqdaan dowladdoodii oo ay ka qayb qaataan haddii aad bal faahfaahin naga siisid tiradan mucaaradka oo shan boqol kor u dhaaftay halkay kasoo kala jeedaan xisbiyaday ka tirsanaayeen bal faahfaahin naga sii intooda badani waxay kasoo jeedaan labada ismaamul ee oromiya iyo gobolkan xabashida ama loo yaqaano amxara kilil labadaasay u badnaayeen dadka mucaaradka ahee mataqaanaa dowladda ku kacsan waxa shicibka kicinahayeyne waxay ahaayeen iyaga xisbiyada waxay ka tirsanaayeen xisbiya mucaaradaha etoobiya ma jiro xisbi mucaaradaho weyn oo ka diiwaan gashan oo baarlamaan fadhiya laakiin waxay ahaayeen awsa baarlamentarish wax la yidhahda dad ka baxsan baarlamaanka oo laakiin mucaaraday ahaayeen ma ku jiraan kooxo ama siyaasiyiin kasoo jeeda garabyada hubaysan ee kasoo horjeeda maamulka etoobiya arrintaas weli ma wax warahoon ka sheegi karaa ma jiro inay garab hubaysani uu ku jiray taa ma caddayn karo walaala waa tahay markaad egtid dhinaca dowlad deegaanka soomaalida ma ku jiraan siyaasiyiin soomaaliyeed oo ka mid ah mucaaradka siyaasiyiin soomaaliyeed oo mucaaradkaas etoobiya in ay qarbudaan ku ku jiray ama rabay kuma jiraan inta aan war ka hayo way jiraan siyaasiyiin soomaali ah oo oo dowlad deegaanka soomaalida kasoo jeeda oo si kale laga yaabo xabsiye inay ugu jiraan laakiin mucaarad ay etoobiya rabaan inay ku dumiyaan ama ay dimuqraadiyadda etoobiya kaga soo horjeedaan ma maqal kolleyto anigu intaan ogahay ma laga yaaba in siyaasiyiinta soomaalida ee etoobiya lasii daayo haddii ay fursada timaado waxa way u badan tahay in lasii daayo iyaga laftigoodu inkastoo mar walbaba xilliyada munaasabadaha ciidda ay dowla deegaanka soomaalidu madaxweynuhu cafis u fidiyo dhammaanba waxa u xidhan siyaasiyiinta soomaalida kililka shanaad haddana way dhici kartaa fursadan kale ee gaar ahaan etoobiya guud ahaan ka wada jirta in lagu daro way dhici kartaa wax u diidahaya ma laha ma sheegi kartaa tirada maxaabiista soomaalida ee ku jira xabsiyada may walaalow ma sheegi karo laakiin maxaabiistu dee noocyo badan bay u wada xidhan yihiin maxaabiistu way isku wada jiraan laakiin gaar ahaan wax siyaasad u xidhan oo mucaaradahoo tira aan kuu sheegi karaa ma jiraan kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid shariif oo ka mid ah qurba joogta dowlad goboleedka soomaalida etoobiya oo hadda ku sugan dalka jarmalka waxa uu u warramayay waryaheenu xuseen barre aadan
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo dhowaan uu guddigii kormeerka midooda yurub ee doorashada kenya ay sheegeen in doorashada kenya wax isdabamarin ka jirtay kana fogeyd mid dimuqraadi ah islamarkaana ay niyadjab ku ahayd hamigii dhallinyaradii ugu badnayd ee doorashada ka codeeyay ayaa haddana baarlamaanka midooda yurub oo ka dooday siyaasadda dalkan gelinkii dambe ee salaasadii waxay soo jeediyeen in kenya loo baahan yahay in dhanka dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka mustaqbalka laga garabsiiyo ama laga taageero warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa maryan maxamuud bare iyaka oo soo hadal qaaday xasrada siyaasadeed ee dalka ka oogan ee ka dhalatay doorashooyinkii lasoo dhaafay inay weli taagan tahay ayay qaarkood ammaaneen doorashooyinkii ku-celiska ahaa ee madaxweynaha in habkaa loo agaasimay amba loo maareeyay ay wanaagsaneyd marka loo eego tii ka horreysay ee dhacday bishii agast ee isla sanadkii lasoo dhaafay bishii sideedaad sideedeedii ayaa doorashooyinkii guud ee ka dhacay kenya waxaa ka dhashay murano siyaasadeed oo mucaaradka iyo dowladda u dhexeeya iyada oo la iskugu haysto wax isdabamarin iyo musuq maasuq doodiisu ilaa iminka taagan tahay maxkamadaha dalka waxaa la geeyey tan iyo doorashooyinka markii ay dhaceen in ka badan saddex boqol oo kiis oo kuraas la isku haysto in ka badan laba boqol ayaa weli horyaala maxkamadaha dalka kuraasaha la geeyey maxkamadaha oo ay ku jirtay tan madaxweynaha ayaa keentay in dib loogu noqdo doorashadii agast kadib markii maxkamaddu amartay in oktooba doorashadaasi lagu celiyo inkastoo lagu celiyay haddana doodii iyo qanaacala-aantii mucaaradka weli arintaasi sooma ay afjarin oo waa ay taagan tahay dowladaha daneeya kenya ee caalamka sida safaaradda maraykanka safiirkooda kenya ayaa aada u doonaya in labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda ay wadahadal iskugu yimaadaan mucaaradka waxa ay ku adkaysanayaan dalabkoodii ahaa inay dowladdu wadahadal isbedela ay diyaar ugu tahay oo wax badan laga wada hadlayo ay u diyaar garowdo laakiin dowladda mister kenyaata hogaamiye ayaa horey u sheegtay in horumarka wadanka laga doonayo in laga wada shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado xilligii doorashada iyo ololahana ay horey usoo dhammaadeen oo laga soo gudbay mucaaradka naasar ayaa soddonka bishan waxay sheegeen inay madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyneba u dhaarin doonaan raila amolo odinga iyo stephen calonso musyoka baqdinta ugu weyneyna halkaasi ayay ka taagan tahay iyadoo oo laga cabsi qabo in kala qaybsanaan iyo dhibaatooyin ay horseedo arrintaasi haddii ay dhaco rajada jirta ee la qabose waxaa weeye in xaalku aanu gaarin halkaasi oo dadaalada wadahadalsiintu ay miro dhalaan kuwaasi oo siyaasiyiintu ay udarosayaan inay bad u noqon karaan mustaqbalka dalkan maryan maxamuud bare v o a nairobi
goordha waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban balse marka hore madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa xaqiijiyey inay ciidamadiisu qaadayaan duulaamo ka dhan ah jabhadda kurdida suuriya ee uu maraykankuna taageero waxaana jira in ciidamada turkigu ay ku sugan yihiin xuduudda ay suuriya turkiga ay la leedahay wariyaha v o eda dorian jones ayaa warbixintan istanbul kasoo diray waxaa soo koobayay jaamac abuulle jaamac madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa shalay sii xoojiyey hanjabaaddiisii ku aadanayd inuu qaadi doono howlgallo ciidan oo uu ku duulayo jabhadda kurdida siiriya ee uu maraykanku taageero si ay ula dagaalamaan jabhadda dowladda islaamiga ah dowladda turkiga ayaa u aragta jabhaddan oo magaceeda loo soo gaabiyo y b g argagixiso waxaana ay la xiriirinayaan dhaqdhaqaaqyada kurdida ee ay ka wadaan turkiga dhexdiisa madaxweynaha ayaa arrintan ka sheegay kulankii toddobaadlaha ah ee baarlamaanka turkiga uu la yeesho madaxweynaha ayaa sheegay in weeraradu ay dhici karaan xilli kasta inshaallah yaarin öbür gün kısa bir süre içinde beri ama beri dambe ama wakhti aad u gaaban gudihiis halhal ayaannu u baabi'in doonnaa ugaxaanta argagixisada ee gudaha siiriya waxaana ka bilaabaynaa afrin mambij labada deegaanba afrin iyo mambij waxaa ka taliya jabhadda kurdida ee siiriya madaxweynaha turkiga waxa uu sidoo kala dhaliilay nato oo uu ku sheegay inay wax ka qaban waayeen walaaca turkiga ee ku aadan jabhadda kurdida ee siiriya siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tajaavuzunda waxaa waajibaadkiinnu u yahay inaad ku duushaan cid kasta oo carqaladaynaysa bahwadaagtiinna taliyaha ciidanka turkiga holusi akar ayaa wadahadallo kula jiray dhiggiisa ka tirsan isbahaysiga nato isaga oo ku sugan magaalada brussel ee dalka beljimka holusi ayaa sidoo kale la firayaa inuu la kulmi doono mid ka mid a saraakiisha maraykanka sida jenaraalka ciidamada badda joseph dunfor inta ay wadahadalladu socdaan sida uu sheegay madaxweynaha turkigana wadahadalladan waxaa looga hadli doonaa walaaca uu turkigu ka qabo qorshaha maraykanka ee ku aadan in la dhiso ciidamada siiriya qorshahan lagu dhisayo ciidamo xooggan oo tiradoodu dhan tahay soddon kun ayaa waxa uu ka dhashay hanjabaadda ankara ee ku aadan inay tillaabo ka qaadayso jabhadda kurdida ee gudaha siiriya rajib dayib erdogan ayaa jabhaddani ku eedeeyey inay argagixisan yihiin wuxuuna ku dhaartay inuu tirtirayo hase ahaatee maraykanka ayaa jabhaddan u arka muhiimad aad u weyn ee mustaqbalka haddii ay wax khatara ka soo noqdaan jabhadda dowladda islaamka dowladda turkiga ayaa horey u sheegtay hanjabaado tan la mida oo ay ku sheegayeen inay cagta ku marinayaan jabhadda kurdida siiriya ee y b g intii ay soo qabsanayeen dhulal kala duwan oo ay ka furanayeen jabhadda dowladda islaamiga ah ee deegaanada ku dhowdhow xuduudka ay siiriya iyo turkigu wadaagaan balse hanjabaadan dambe ayaa loo arkaa mid ka duwan kuwii hore madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa shalay sheegay in qorshaha duulaanka ka dhanka ah jabhaddani ay qayb ka yihiin jabhadda ciidamada siiriya dowladda turkiga ayaa xoojinaysa ciidamadooda xuduudka siiriya ay la wadaagaan madaafiicna waxa ay maalmihii u dambeeyey la dhacayeen deegaanada jabhadda y b g ay maamulaan xiriirka turkiga iyo maraykanka ayaa waxaa dhantaalay taageerada washington ee jabhadda kurdida siiriya xiisadda ayaa waxa ay hoos u dhacday markii ay turkigu sheegeen in maamulka madaxweyne trump uu ballan qaaday inay joojinayaan taageerada jabhaddan nofembartii aannu soo dhaafnay sheegashadanna ma ahan mid ay maraykanku caddeeyeen inay run tahay iyo in kalaba warbixintii dorian jones waxaana inala socodsiinayay jaamac buulla jaamackaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii kaabneed waa kan jacfar kuukaahi oo inala socodsiiya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururro badan oo isugu jira goboleed iyo kuwo caalamiya waxaa ka mida ururka jaamacadda carabta guuxa iyo doodda baryahan soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdii ay ku lahayd maseh kala kulantay isbarbartaag dhaba gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha waa arrinta ay dooddeennu ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya mahdi xaashi dhigif oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada helsinki ee dalka fiinlan iyo sidoo kale doctor cali xaaji aadan abiiker oo isaguna falanqeeya arrimaha islaamka muqdishona jooga labadiinnaba soo dhowaada waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo doctor cali xaaji soomaaliya jaamacadda carabta ma ka heshay ee isbarbartaag muuqda gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn labaatankii sane ee dalka uu burbursanaa waxaa joogay hay-ado khayr yahoo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashadii dalka kahana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray hay-adihii maaragtay alxarameyn ee agoonta iyo wax walba ka shaqayn jiray carab ay ahaayeen labada kun iyo kowdii gurmud ballaarana carabta ka imaaday marka sagaashankii sidoo kale musiibada dhacda carabta gurmudaa ka yimid carabta lama dhihi karo matsalan turkiga ayaa ka maaragtay waxqabad fiican soomaaliya sababtoa turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka soomaaliya inuu u qabto labada kun iyo kowdii ayuu bilaabay dad baa qaba labada kun iyo kowdii labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa maantadan aan joogno oo muddo lix sano qiyaastii ah ay ka soo wareegtay lixdaas sano turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen lix iyo labaatanka sano waxaa rajaxmaya kafada turkiga
turkiga muxuu ahaa dano la-aan ma aha horta dano ayuu naga leeyahay dano saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay waana hadda dawladda ugu horeyso oo hadda maaragtay soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye laakiin taas macnaheeda ma aha dawladihii carabta oo oo maaragtay dhowr iyo labaatankii aan burbursanayn samafalkooda iyo hay-adahooda khayriga iyo hay-adahooda waxbarashada iyo maaragtay jaamacadahoodaba ay ardadeena u furnaayeen dal hadda maaragtay labadii kun kadib uun dalkiwaa kuusoo laaban doonaa mahdi xaashi carabtu wax badan bay waddanka ka soo qabteen waxbarashada baa laga dhawaajiyey in laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada ka soo qabteen in dhinaca samafalka sidaasoo kale hay-ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta wadanka ay joogeen xiliyadii abaaraha agoonta waxyaabahaasoo dhan miyaanay kuu muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta arrinta ugu muhiimsan ay tahay inaan dul istaagno waxay tahay hadda waxaad ka dhawaajisay markaa doctoorka la hadlaysay macnaha arrinta ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay soomaaliya ku jirta macluusha ka jirta soomaaliya jaamacadda jaamacadda carabtu waxay waxay bixisay sagaashan iyo kow kun ay ay ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha macluusha soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahannahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda jaamacadda carabta ku biiritaankeedu ugu horeeyen ku biirnay ee soomaaliya ay kala hedaxeed arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dowladaha carbeed in noga naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aada la socoto xaaladii maxaa la yidhahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar kamid a wadamadaha carbeed halkay ku dambeeyeen waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlado quse iyo dowladda isu tegeen muqadamaad kama hadlaynaa arrimo kheyriya iyo waxbarasho tacliin oo dowlado si gooyiya ay u sameeyeen midda kale nimankan carbeed intooda badan ay yimaadaa doctoorku wuxuu ka dhawaajiyay kheyr allah siiye maxaa la yihahdaa in turkiga uu soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasaddaana sidaa u shaqeysa arrimahooda waxay ku xiran yihiin markay soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen soo gelitaanka turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taas annaga isfaa'iido noo ahayna dhibaato horre noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si annaga noo soo rareeno hadda annaga aynagu dhex dirirayaan taas annaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba annaga waxay noo tahay dhibaata dhan walba noqon wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale sow kaalin muuqato kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha sow arrintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugayna maahan hay-ad ka socoto dal dalka layidhaha imaaraadka oo arrimaha yaroo oo raashin ku qaydisay macnaha tuulooyin kamid a soomaaliya waxaan u baahan nahay arrimo intaas waaweyn aan u baahan nahay si aan aan u dareeno annagu inaan kamid nahay jaamacadda jaamacadda carabta jacfar uma baahnin arrimo noocaasa macnaha oo markaan ka hadlayno arrimo waaweyn oo quseeyo munadamo munadamo cimrigoodi uu toddobaatan sano kor u dhaafayo oo oo lamida jaamacadda carabta way hay doctore
waxa aan ku dari lahaa ustaad mahdi wuxuu sheegay hay-ada ka socdo dowladaha carabta wax macno ma samaynayaan matalan turkiga hadda wax ka socdo wax qaybinayaba inta badan waa ururka biscas ee maaragtay turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka haddii matalan aan ka mid nahay ururka urur goboleedka jaamacadda carabta aan ka mid nahay haddii aan waxba ka faa-idin sidoo kale waxaanu ka mid nahay ururka midooda africa waxaan ka mid nahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaad mahdi kuwaas maxaan ka faaidnay
waaya su-aashaasa ka jawaabo doctore doctore doctore doctore waa usoo laabanaysaa waad dhamaystiraysaa waad dhamaystiranaysaa doctore su-aashii hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
doctorka doctorka waa mahadsan yahay midooda africa waxaa caadi lawada og yahay oo oo daraashaad la sameeyay ay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markii la yihahdo labada urur marka laisbarab dhigo waxaa mar walba ajandayaasha la sameeyo iyo howlaha ay soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ay matalaan waxaa boqol kiiba toddobaatan guuleysta mar walba oo guusheeda ay horeysaa midooda yurub marka annaga maxaan ka faaidnay annaga maxaan ka faaidnay africa ayaan ku weydiiyey midooda africa annaga maxaan ka faaidnay kamid ahna labada ururde maxaan ka faaidnay midooda africa anagu anagu waxaan ka faaidnay midooda africa hadda waxay joogaan soomaaliya nabadeena ay ilaaliyaan dowladeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan dhan walbay naga taageeraan nuucee raban baa ku joogan wixii kaleo oo oo oo oo kalaba ha ka ratibnaan laakiin waa dowlado deris ah waa dowlado ay dowladda waaya midooda midooda midooda africa hadda doodeena dooda doodeena hadda midooda africa kuma saabsanayn doctor cali xaaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida ka mid ah aanay raalli ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aadba adigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dowladdii xubin ka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dowlado kale ay ku sameeyaan arrintaasi maxaa tallaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaa ustaad jacfar mid waanu isku raacsan nahay in ururkani uu garba duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya keliya kuma fashilmine danihii ummadda carabta ay laheyd oo dhan ayuu ku fashilmay maxaad ugu dhegan tahay marka in in- maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro haddiiba sidaas ay tahay doodayaa waxaan ugu doodayaa waxaanu ka mid nahay urur eh, dhowr iyo labaatan dal ay ku jiraan aan ka mid nahay codaanu kuleennahay danaheenna ay wax dhibaya haddii looga hadlo ama lagu soo qaadaan difaacan karnaa maanta haddii aan ka baxno dhowr iyo labaatanka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaanu u jeedinay dowlad ka maarantay dowladaha carabta lagu arki doonaa Way.
marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keeni doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keeni doontaa inaan kusii jirnana wax dhib ah oo aan kala kulmayna ma jirto mahdi caashi haddii ee, ururkaasi laga baxo maxaa faa'iide ah oo dowladda ama dadka soomaaliyeedba u soo kordhaya ka aniga xaggayga ahaan en en doctoorku macnaha mubaraaraadka uu u sameeyey ah macnaha waxaan weyn doonaa laba iyo labaatanka dowladeeda ku midooba jaamacadda carabta xiriirkooda Eh, wuxuu u hadlayaa doctoorku sidii in iyagu ay siyaasadooda ku midaysan yihiin oo ururada eh, jaamacadda carabta ee maxaa la yihahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyagaa dhibaata kala haysata inagay gudaheena ku diriraya waxaa laga yaaba inaanu ka nasanno xitaa haddii aan ka baxno anagu eh, dirirta ay anaga xaggeena usoo rareene ee gudaheena ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynayso ama wax mumarar looga dhigo ma ahan macnaha inaga weyn doona haddaan ka baxno isaga ka urur ahaan haddaan ka baxno qaar kaloo ka mida macnaha oo, em, dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona Eh, saas uma malaynayo inay runtaa soomaaliyana awood waxay uleedahay haddii diblomaasiyadeeda eh, dibadda si fiican looga shaqeeyo Way.
eh, inay xiriir dow- dowlad walba jaamacadda xaafadda ka mid ama dunida ka mid ay la tusaale haddii aan soo kulmayso.
qaadano tusaale haddii Hay, aan soo doctor.
qaadano En, si- sideedaba horta waxa waaye anaga en, carabta hadda en, inaan ku eedayno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado oan ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dowladaha deriska iyo afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka badan tan carabta ay nagu hayso Eh, saameyn muuqato inayna nagu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yar tahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yidhaahdo waxaa ku badan dowladaha deriska ayaa ku badan En, aawey marka carabta, kaalintii carabta waana ka haddiiba aad faa'iideynaa sheegtay in eh, jiritaankeeda.
faragelin eh, shisheeye ay jirto oo adiga hadda af- afkaada ka qirayso kaalintii carabta aawey En, uh, mar kastaba annaga en, cogdad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay soomaaliya keliya ma aragtay ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha waaya wax matalo jaamacadda waaya gebagabadii carabta shucuubta, baan wax isla matalo ma aha.
gebagabadii baan kusoo Em, dhowaanay Eh, maxaa ugu dambayntii aad ku talinaysaa si eh, doodda hadda taagan eh, kolley waxbaa jira haddiiba dood ay timid eh, si arrintan loo saxo oo soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mida dowladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa horta annaga inaan is eedno ayaa muhiima dad kale inaan eedin soomaaliya eedda dhinaceeda ay ka leedahay matalan shir oo lagu qabtay matalan qatar ee jaamacadda carabta ay isugu imaadeen saddex ajendaa looga hadlay lagumana soo darin soomaaliya markii lagu eedeeyey xokeyaha een, carabta jaamacadda carabta markii lagu eedeeyey wuxuu yidhi soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadla dejiyey qayb ayay ka ahayd meesha ay fadhiyeen in lagu soo darana maysana codsanin dowladihii marka ajendayaasha soo marka waxaad dejiyay, leedahay ajendayaashii meesha dhib- kasoo baxay ayaa la dhiba- qaatay.
dhibaatadu waa inaga Soomaaliya iyadoo ayaanan eedin nafteeda- carabta marka eedda soomaaliya nafteeda qayb ay ku leedahay Aad- oo aad aan si baad fiican u mahadsan.
abaabulneen Aad- diblomaasiyadeedana aad- ay si fiican u bisleen aad baad umahadsan tahay mahdi xaashi eh, gebagabadii eh, maxaad soo jeedinaysaa si eh, qaladka aad adigu arkayso eh, uu u saxmo oo soomaaliyana ay u noqoto eh, xubin la mida dowladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira xuquuqda ay helaan oo kalena helaan Eh, waxaan aaminsanahay aniga dowladda soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka een, ay la leeyihiin ama ku jiritaan kusii jiritaanka een, een, ururka jaamacadda carabta saasaan aniga ku talin
aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
adigaa mudan
intaasna waxaa ku eg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay doctor cali xaaji aadan iyo mahdi xaashi oo ku kala sugan helsinki iyo muqdisho intaannu dib u kulmayno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaayo oo inala socodsiinay dooda gaaban dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay waxaanu idinku macasalaamaynaynaa heeska uu ku luqeeyo fanaanka axmed cali iga haltan iyo kulatnaba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
saadiyay jacaylkaagii hurdadan ka salalaa